halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo weliba bogeena v o a somaali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo talaado ah soddonka bisha abriil sanadka labadakunyoafarlabaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aanu idinkuugu haynana waxaa ka mida meelo badan oo ka mida gobolka geeska afrika oo laga soo sheegaya daadad iyo fatahaado saameeyey ama geystay khasaaro haddaba waa sidee xaaladda diyaargarowga soomaaliya waraysi ayaanu idinkaga haynaa dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo kobcayo oo markaasi diyaara dalagaasi marka ay baabi'isay dib markii ay biyuhu naqdeen ayay dadku u tabcadeen haddana hadda fatahaadani waxay ku soo aaday xilli ay beelihii bislaadeen
maraykanka ayaa ugu baaqay xamaas inay aqbasho hindisa xabad joojineed oo israa'il ay soo bandhigtay dowladda nigeriyana waxay abuuraysaa ciidamo cusub oo booliis ah si ay wax uga qabato xaaladda nabadgelyo darre ee ka jirta waddankaasi sidoo kale waxaad qaybaha dambe ku maqli doontaan codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya faaduma qaasin ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiisela ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka jaamacadda colombiya ee ku taalla magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ee u dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee diiday inay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku taalla magaalada new york kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaaharaadka iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loo soo afjari lahaa dibadbaxyada madaxweynaha jaamacaddan oo lagu magacaabay nimaad minoche shafik ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeya ardayda soo abaabushay mudaaharaadyadaan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda inay ku guul daraysteen in ardayda dibadbaxa sameynaya lagu qanciyo in ay furfuraan teendooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka israa'il ay ka wada qaza maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalkan maraykanka ka socday mudaaharaadyo kala duwan oo lagu taageerayo falastiiniyiinta islamarkaana lagaga soo horjeeda dagaalka khaza ciidamada booliiska ee magaalada austin ee gobolka texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay tobanaan ardaya oo dhigaya mudaaharaad lagu taageerayo falastiiniyiinta jaamacadda colombiya ayaa ardayda u dirtay isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro labada duhurnimo islamarkaana ay saxiixi waayaan inay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono jaamacadda islamarkaana aanay awoodi doonin inay dhammaystaan waxbarashadooda madaxweyne jo biden iyo madaxweynaha dalka mexico andres manuel labos obrador ayaa bayaan si wadajir ay u soo saareen isniintii shalay waxay uga hadleen sidii si hufan loogu maarayn lahaa jahawareerka soo galootiga sharci darrada ah ee ka soo gudbaya xadka mexico iyo maraykanka labada hogaamiye ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka axaddii iyagoo isla soo qaaday sida ay uga go-an tahay sii wadidda xoojinta iskaashiga labageesoodka ah ee gobolka oo faa'iido u leh dadka labada dal inkastoo bayaanku sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii si markaasi wax ku ool ah loogu maarayn lahaa qulqulka muhaajiriinta iyo xoojinta hufnaanta howlaha xuduudda ay labada dal wadaagaan haddana ma aanay shaacin tallaabooyinka gaarka ay qaadayaan biden iyo lobes obrador waxay ku amreen kooxaha amniga qaranka inay si wadajira uga shaqeeyaan sidii islamarkiiba loo hirgelin lahaa tallaabooyin la taaban karo si loogu yareeyo dadka sharci darrada uga soo gudbaya xuduudda iyadoo la ilaalinayo xuquuqda aadanaha sida lagu sheega bayaanka soo galootiga sharci darrada ah ee ka gudbaya xuduudda maraykanka iyo mexico ayaa weli ah arrin lagu kala qaybsan yahay gudahan maraykanka taasoo shaki la-aan noqon doonta mowduuca ugu muhiimsan ee doorashada soo socota ee madaxtinimada bisha nofembar taasoo biden uu wajahayo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump soo galootiga sharci darrada ah ee ka gudbaya maraykanka wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey bishii disembar oo keliyana laba boqol iyo konton kun oo qof ayaa si sharci darraa uga soo gudba xuduudda si kasta ha ahaatee qulqulka muhaajiriinta ee xadka ayaa si weyn hoos ugu dhacay tan iyo markii ay mexico kordhisay dadaalkeeda dhaqangelinta tallaabooyinka amniga ee xuduudda halkaad nagala socotaana waa v o a washington meelo badan oo ka mida geeska afrika waxaa kusoo rogmaday daadad ka dhashay xilli roobaadka guga oo dhowaan curtay soomaaliya oo hadda uun bilowday inay kasoo kabsato daadadkii alniino ee dayrta ayaa haddana laga cabsi qabaa in xilli roobaadkan guga ay haddana biyo qaadaan deegaano badan haddaba waxaan arrimahaasi ka wareysanay guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin cabdulla oo ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyna waxa aan weydiiyey saameynta ay dhici karto in roobabka guga ay ku yeeshaan soomaaliya walaal aada umahadsan tahay dabcan roobabku annaga hadda sida uu hadda ku sameeyey geeska africa oo aan ka arkayna kenya iyo tanzania iyo weli xooggaasi weli nama soo gaarin laakiin dabcan meelaha qaarkood khasaare ayuu geystay khaasatan meelaha webiyada ku dhow khaasatan hirshabeelle webigu uu ka fatahay beero iyo wax badan oo dhibaato gaarsiiyey laakiin roobka xooggiisa weli waan filanaynaa
marka hadda dayrtii waxay geysatay khasaaro weynay u geysatay dhulbeereedkii iyo deegaankii iyo dadkiiba maxaa la filayaa guga roobabka guga oo mararka qaar ka xoog badan dayrta
horta dayrtii hore dabcan waxay ahaaday dayr oo runtii oo oo aan ahayn dayr caadiya ilniinadii ayaa runtii adduunyada dhan saamaysay taasaana runtii dayrtii hore dhib weyn geysatay gugaani dabcan waxaan filanaynaa asagana fatahaad webiyada iyo magaalooyin ay roobabku saamayn doonaan laakiin way ka haddii dhinac laga fiirsho way ka yaraa xoogo yasiran tahay laakiin de dabcan ilniinadii oo dhibaato weyn dalka u geysatay oo dadka jilcisay ayaa runtii usii nugleynayso oo dadkii marka hore baraka ahaa oo ilniinadu barakeysa ayuu odan roobkan ku imaanaya marka adinka maxaad ka samayseen si dadku ay uga sii gaashaantaan ma jiraa wax kaalmooyin ah oo ama laga geysan kara in webiyada kaabiyadii ama biyoxireenadii oo kale wax laga qabto maxaa howloo adinka hadda a haysaan si loo yareeyo saameynta roobabka guga walaalay dabcan sodma waxaan isku daynay haddaana hay-adda sodma inaan wax alla wixii la qaban karaa qabano mar hore ayaan hawsha sii bilownay annagoo ka faa'iidaysanayno saadaasha iyo ay noo sheegayso sistemka noo yaallo laba iyo labaatankii bisha waxaan diyaarinay inaan meelihii i d b yada oo aan aaminsanaynay inay keeni karto ama barakayaasha oo dhib ka imaan karo inaan usii diyaarino oo aan nadaafad iyo wax loosii diyaariyo laba iyo labaatankiis laba iyo labaatankii waxaan bilownay inaan meelihii kanaalada iyo aan biyo biyo mareenada ahay aan hagaajino si ay biyuhu ay ay socodkooda u fiicnaado isla laba iyo labaatankii waxaan diyaarinay iyadana waxyaabahan la yidhaahdo saambaagyada iyo waxyaabaha kaleto protection lagu sameeyo jawaanad lagu xiro iyo biyaha iyo waxaasi mataqaanaa meelaha fatahadyada logu logu loogu oodo sideed iyo labaatankii maarso iyadana waxaan diyaarinay dooman waxaa jiro oo webiyada meelaha aan dareemayno inay biyuhu ka fatihi doonaan oo populationaduna ay ku badan yihiin dooman ku diyaarsan doomankaas ayaan diyaarinay oo dareenino u samayna dadkii ka shaqayn lahaa waxaan shan iyo labaatankii bisha waxaan diyaarinay meelihii ay haddii lacala ay dhacdo in mataqaanaa dadku ay soo baxaan meelihii ay aadi lahaayeen ayaan mataqaanaa aan usii diyaarinay aan u tilmaamnay soddonkii bisa marso meelihii aan tilmaanay ayaan waxaan ku diyaarinay wax alla wixii la heli karo ama biyadhe ama sanitation dhe ama hoydhe wax alla wixii la heli karo marka dabcan guud ahaan hay-addu waxay aada ugu jirtaa howlaha waxaan runtii ka shaqaynayna maalmahan oo shaqo xoogan ka socotaa biyo xereen weyn oo runtii webiga meel uu ka fatahayay oo dhibaato weyn ku hayay dadka doolow degan oo aan maalmahan oo dhan ka shaqaynaynay waxaan magaalooyinka waaweyn oo bobulationada badan yihiin sidii beledweyne baydhabo doolow ilaaya gaalkacyo waxaan ka qaybinay n f i kids iyo shelters aan ka qaybinay guryaha kumeel gaarka ah marka wax alla wixii markaasi la samayn karo hay-adaha saaxiibka nala ah oo bartnerska ah waxaan u sheegnay inay wax allaala waxay hayaan iyagana ay qaybiyaan marka marka la fiiriyo khasaarihii hadda dayrta iyo gugiyo la filaayo isna roobabku in ay khasaare geysan karaan la saadaalinayo saameyn intee la egay ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo dadkii beeraha noloshooda ay ku tiirsaneen
falastiin dabcan arrinta ugu xanuunka badan waa arrinta beerihii waxaad dareemi kartaa dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo koobcayo oo markaasi diyaara dalagaasi markii ay baabi'isay dib markii ay biyuhu naqdeen ayay dadku u tabcadeen haddana hadda fatahaadani waxay ku soo aaday xilli ay beerihii bislaadeen oo dadku ay markaan doonayeen inay beerihii ay gurtaan marka khasaare weyn oo marka horena dhacayna wugu jiraa haddana khasaare karamtodaa dhacayo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin cabdulla oo qadka telefoonka iigu warramayay halkaad nagala socotaana waa v o a washington xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay isniintii inuu ku rajo weyn yahay in xamaas ay aqbasho waxa uu ugu yeeray dalabka deeqsinimada ah ee aan caadiga ahayn ee ay soo bandhigtay israa'el kaasoo ku saabsan heshiis xabajoojineed oo laga gaaro colaadda khaza iyo in la sii daayo lahaystayaasha israa'el xogaya blinken ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay kubadda la taalla xamaas inay aqbalaan hindisahaasi iyo in kale dhinaca kale israa'iil ayaa duqeymo kale waxay ka geysatay magaalada rafax halkaasi oo hoy u ah in ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah warbixin arrintani ay qortay oo v o eeda qortay waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
aaggaasi ku yaalla xadka u dhexeeya khaza iyo masar ayaa hadda wuxuu martigeliyaa in ka badan kalabar dadka ku nool khaza iyadoo dad badan ay halkaasi gabaad kaga raadsanayaan duqaymaha militariga israa'iil ay ku sheegtay inay ku doonayso inay ku soo afjarto kooxda xamaas militariga israa'iil ayaa sheegay isniinta in diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen weerarro cirka ah oo ka dhana fariisimaha kooxda xisbullah ee koonfurta dalka lubnaan saraakiisha xamaas ayaa lagu waday in isniintan ay gaaraan dalka masar halkaasoo lagu wado inay ka bilowdaan wadahadallo la xidhiidha soo jeedin xabad joojin ah oo ka timid israa'iil taasoo ay ku jirto in dagaalka muddo asbuucyo ah la joojiyo iyo in la sii daayo maxaabiista israa'iiliyiinta ah ay xamaas ku haysato khaza madaxweynaha maraykanka jo baiden iyo ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khadka teleefonka maalintii axaddii kaga wada hadlay dagaalka muddada ku dhow toddobada bilood ka socda khaza ee u dhexeeya xamaas iyo israa'iil iyadoo aqalka cad uusan bixin wax tafaasiila oo la xidhiidha xabajoojin degdega bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay dib iskula eegeen wadahadallada soconaya ee lagu xaqiijinayo in la sii daayo maxaabiista lana gaaro xabajoojin degdeg ah oo ka hirgasha khaza wadaxaajoodyada ayaa muddo bilo ahba socday iyadoo lagu doonaya in dagaalka lagu joojiyo laakiin israa'iil iyo xamaas ayaan weli wax horumar ah ka gaarin wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin maraykanka masar iyo qatar wadahadalka qadka teleefonka ah ee baiden uu la yeeshay netanyahu kadib ayaa aqalka cad waxa uu sheegay in baiden uu xasuusiyey heshiiska isaga iyo toddobiyo toban hogaamiyaal caalami ah ay kaga dalbadeen xamaas in si dhaqso ah ay ku sii dayso boqol qof oo maxaabiis ah oo ay ku haysato khaza ayna oggolaato xabajoojin maraykanka ayaa muddaba waxa uu riixayey xabajoojin muddo lix bil ah oo lagu hakiyo dagaalka xamaas ayaa dalbatay in israa'iil ay soo afjarto dagaalkeeda ayna ciidamadeedu ka baxaan khaza laakiin netanyahu ayaa muddaba wuxuu ku adkaysanayey hanjabaaddiisa ah in ciidamada lugta ah oo u dirayo koonfurta khaza magaalada ku taalla ee rafax halkaasi oo dad ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in baiden uu mar kale u caddeeyey netanyahu in maraykanku uu ka soo horjeedo in ciidamada lugta ee israa'iil ay weerar ku qaadaan rafax sababo la xidhiira khatarta ay ku keenayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiintii halkaasi ku nool labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay in la kordhiyo gargaarka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo khaza oo ay ku jirto in la furo marin cusub oo dhinaca koonfureed ah toddobaadkan afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kirby ayaa barnaamijka dis wiik ee telefishinka a b c ee axaddii waxa u sheegay in dekedda kumeelgaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimo ee maraykanku uu ka dhisayo xeebta khaza ee badda mediteraneyanka la furi doono labo ama saddex asbuuc gudahood wadahadalka baiden iyo netanyahu ayaa yimid xilli xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan oo ku sii jeedo gobolka bariga dhexe halkaasi uu wadahadal kula yeelan doono saraakiisha gobolka ee sacuudi arabiya urdun iyo israa'iil wadahadalladaasi oo ilaa arbacada soconaya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in blinkan uu hoose ka xariiqi doono aragtida maraykanka ee ah in xamaas ay caqabad ku tahay xabajoojin waxaa bayaankaasi lagu sheegay in diblomaasiga sare ee maraykanka uu sidoo kale hoosta ka xariiqi doono muhiimadda ay leedahay in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka uuna kala xaajoonayo dadaallada soconaya ee lagu doonayo in nabad waarta iyo ammaan looga helo gobolka oo ay ku jirto in la helo wadiiqo ay dadka falastiiniinta ku helaan waddan ay leeyihiin kaasi oo damaanad qaadaya ammaanka israa'iil
dowladda nigeria ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo booliis ah oo ka howlgala soddon iyo lixda gobol ee dalkaasi arrintaasi oo qeyb ka ah tallaabooyin lagu xalinayo weerarada kooxaha xagjirka ah afduubyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca ciidamada qaranka booliiska ayaa ah awood kale oo dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliiska nigeria oo ka badan saddex boqoloo kun oo xubnood kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaasi shacabka nigeria ayaa arrintan si taxadar leh u soo dhoweeyey sida uu warbixintan ku eegayo timothy obieso oo ku sugan abuja waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar afar iyo tobankii oktoobar ee sannadkii hore laftax ibraahim oo ah ardayad u dhalatay dalka nigeria oo aan magaceeda u beddelnay si aan u ilaalinno aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay degganayd kadib markii ay shan nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo laba arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga nigeria waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sidaa muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay runtii waxay ku sameeyeen hortayada waxay ku kufsadeen hortayada inkasta oo aan indhaha ka xidhnayn waa nala ku garaacay halkaas si wacanna naloolama dhaqmin ayay tidhi waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaaddo kufsiga arrintan ayaa lagu wargeliyey booliska iyo maamulka dugsiga saddexda qof ayaa la sii daayey afar maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaargaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah qoyska latifa ayaa bixiyey shan milyan oo lacagta nigeeriya ah una dhiganta ilaa saddex kun iyo afar boqoloo dollar qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan ma ahayn arrin fudud gaar ahaan hooyaday ayaa aad u werwarsanayd ayay tidhi afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid a arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaadegayo dhaqaale xumo baahsan sicir bararka nigeria ayaa bishii februwari kor u dhaafay koob iyo soddon boqolkiiba waana heerkii ugu sarreeyey muddo soddon sannadood ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay budhcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo shirkadda la talinta khataraha ee nigeria ee s b m intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa afar kun iyo toddoba boqol oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo budhcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne boola tinubu uu xafiiska la wareegay bishii mey ee lasoo dhaafay kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii ciidamada ammaanka ee nigeriya ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka afar iyo tobanka sano socday ee boko xaram iyo garabka isis ee galbeedka afrika oo ay weheliyaan isku-dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooniugoosadka ah si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas-uuliyiinta nigeriya waxay ku heshiiyeen bishii februari in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka gobol kasta oo nigeriya ah ayaa sharcigu awood u siinaya iskudubaridka iyo maaraynta ciidankan waa haddii sharcigan la meel mariyo ah sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare shacabka nigeriya waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo sinoob ibu oo deggan abuuja ayaa sheegay
and members they are the local people of that area they understand the nook and crannies of this
dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka waa kuwo fahmaya luuqluuqyada waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska francis oo baranozie oo ah ganacsade ayaa sheegay waxa ay ka soo xulan doonaan aaggaas wixii ku soo kordha meeshaas waannu ogaan doonnaa waxay hoos u dhigi doontaa wax badan hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo hor jeeda ayuu yidhi booliska nigeriya ayaa leh qiimaynta ugu xun ee koob iyo toban hay-adood oo dawli ah oo ay sahan ku samaysay sannadkii hore afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo afrikaan ah eedeymo ay ka mid yihiin axmaqnimo baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baadhitaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaadka leh kabiiru adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka wax aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan haddii aan la isla xisaabtamin xitaa hore uma sii socon karro si aan u dhisno booliska ayuu yidhi booliska nigeriya ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay oktoobar oo looga soo hor jeeday naxariisdarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dibu habayn falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaallada lagu dhisayo booliska gobolka si kastaba ha ahaatee baarlamaanka nigeriya ayaa sheegay in ay dibu eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka
warbixintii uu v o eeda u diyaariyey timotheo obieso ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo jeedinaya markana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masaade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona oo iyadu rajadii ay ka qabtay hanashada horyaalka waddanka sbain ay ceel dheer ku dhacday toddobaadkii hore ayay habeenkii xalay ahaa doonaysay in ay ka gilgilato arrintaasi waxayna goor dambe la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee falensiya kulan ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee barcelona qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta barcelona ayaa gool la hortimid laakiin falensiya ayaa laba gool ka daba keentay laakiin nasiib darada ku timid kooxda kubadda cagta ee falensiya daqiiqadii ugu dambeeyey ee qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan marma dashvili ayaa calaamada guduudan loo taagay oo weliba kaarka gaduudan la siiyey mid aan jaalayaal ka horeyn taasi oo dabcan ka dhigan in xidigani uu kooxdiisa saddex kulan ka maqnaan doono hase ahaatee qaybtii hore ee ciyaarta labada kooxood waxay ku kala nasteen laba gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee falensiya ay ku hogaaminaysay laakiin qaybta dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday saddex gool waxa ugu bedelay ciyaaryahan allovandowski oo hatrig amaba saddexley ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee falansiya sidaasina kooxdiisa barcelona ugu suura geliyey in ay saddex dhibcood gurigeeda oo dirqi ahayd oo weliba la odhan karo calaamada guduudan ayaa u hiilisay ay ku qaateen weli hogaanka horyaalka koob iyo toban dhibcood ayaa laga sarreeyaa oo kooxda kubadda cagta oo real madrid ayaa ka sarreysa waxayna u muuqataa real madrid inay hanan doonto horyaalka waddanka sbain aan kusii socdee kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa caawa goor dambe koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league waxa ay foodaysdarayaan kooxda kubadda cagta ee bayer munich lugta hore ee ciyaaraha semifinalka oo lagu madlan yahay gegida allianc arena oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee bayer munich lugta labaad ay toddobaadka soo aadeen labadan kooxood dib isugu noqon doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee real madrid real madrid ayaa doonaysa inay barcelona ka inay bayer munich ka xaraga qaadato laakiin bayer munich oo gurigeeda ku dheelaysa lugtii hore amaba wareeggii horena kasoo badisay kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa doonaysa in ay guul xaraga leh gurigeeda ku gaarto si kastoo itaaba labadan kooxood ayaa ka mid a kooxaha ugu murqaha kuusan horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league waxaanse la ogeyn halka ay guushu aadi doonto laakiin marka la eego heerarka labadan kooxood horyaaladooda ay ka joogaan kooxda kubadda cagta ee real madrid hogaanka horyaalka dalkeeda iyada ayaa haysa hanashada koobkana iyada ayaa loo saadaalinaya halka lagu kala baxay horyaalka waddanka jarmalka oo kaaxda bayer liverkuusan ay ku guulaysatay iyadoo weliba hal kulanna aan laga badinin bayer munich haddaba koobkan oo ah kan keliya ay ku loolamayso ma ku guulaysan doontaa oo real madrid ma iska leexi doontaa waa halxiraalaha hortaagan kooxda kubadda cagta ee bayer munich lana doonayo caawa inay furto xubinta ciyaara inta ay kusoo gabagabeynatana kulan dambe waa mascadoodila sida ay nooli karto
mahadsanid maxamuud mascade iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha ee banaxariisti jannaha ka waraabiya codka faaduma qaasin hilowle codka macaan faadmo qaasin hilowle waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna aruurnimintaan mar kale kulmi doono nabadgelyo misilkaama lehe muddo dhaaxa ku mirqaame muuna ma ii